okay? And Selena is trying to live hers. VOA won the hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ood ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggan internetka ee v o e somaly com duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa maalin arbacaah oo bisha maarso ay tahay shan iyo toban sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aan idinkugu heyno barnaamijkeenna waxaa ka mid a arday wax ka baratay xeryaha qaxootiga ee kenya jaamacadaha ku yaala oo waxbarasho bilaasha u fidinaya gabdha qaxooti ku ah xerada dhadhaab ee isla kenya iskuulkani waxaan u furay markaan arkay baahi jirta awgeed kana imaatay khaasatan gabdhaha ku nool xerada ifo waxaa jirtay sanadihii aad u dambeeyey in ardayda ay aad iyo aad dugsiyada sare ee maaragtay hay-adaha ay natiijo xun kala imaanayeen
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada gobolka owdal oo lagu wacyigeliyey inaysan qayb ka noqonin xaalufinta deegaanka heesihii ciyaarihii iyo qodobo kale ayaa barnaamijkeennan qayb ka ah balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saaka dil toogasho ah waxa ay ku fulisay saddex nin oo horey loogu helay dembiyo ay ka mid ahaayeen dilal iyo falal argagixiso kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen doctor fanax iyo dhamme shariif jeego maxkamadda ciidamada ayaa shan iyo tobankii bishii janaayo xukun dil ah waxay ku riday ninka lagu magacaabo maxamed cabdinuur jiirow oo loo yaqaano doctor fanax oo la sheegay inuusan ahayn dhakhtar sax ah balse ka tirsanaa al-shabaab oo xirfad ahaan uu isku qaran jiray taasi waxaa lagu helay ninkaasi dembiye isugu jira dilal iyo hagidda qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho sida ay sheegtay maxkamadda ciidamadu maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa dil toogasho ah waxay ku xukuntay dhamma shariif maxamed barkhadle ayaanle oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka kaasi oo lagu hela asna dembi ah inuu ku lug yeesho qaraxyo iyo dilal lagu fuliyey kooxda al-shabaab sida lagu dilal ay fuliyeen aan raahda kooxda al-shabaab sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay maxkamadda dhame shariif waxaa sidoo kaleeto loo soo xiray dembiyo lagu helay inuu muqdisho soo geliyey ah walxaha qarxa maxkamadda ayaa sheegtay in gawaarida walxaha qarxa ee uu soo geliyey magaalada muqdisho uu geeyey ama uu dhigay oo ku baarkimay meel dhowr goobood ah oo ganacsi oo ku yaala muqdisho sida village hotel restaurantiga afar iyo baar itaaliya agagaarka moolka xamarweyne maqaayadda cagaweyne ex bilan waa bilson restaurant iyo meelo kaleeto waxaa sidoo kaleeto intaas uu ku daray in toddoba iyo labaatan qof oo kaleeto oo shacab ah ay ku geeriyoodeen qaraxyada lagu helay inuu ka dambeeyey dhamme shariif islamarkaasina uu soo geliyey magaalada muqdisho warkii dunidana waa naga intaas waa tahay mar kale subax wanaagsan xaggeenna dabcan xaggiinnana duhur wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay dhegeystayaal aan ku bilownay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee somalilan ayaa waxay bilowday gobolka oodalna ay ka samaysay dadaallo wax looga qabanayo xaalufinta dadkana lagu wacyigelinayo in ay ka hortagaan xaalufinta deegaanka wariyaha v o eda boorame haashim sheekh cumar good ayaa arrimahaas waxa uu ka wareystay isku duwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka oodal cabdiwahaab xuseen muumin haashimo aad iyo aad baad u mahadsan tahay si aad la socoto baryahan dambeba waxaan ku jirnay kormeer aanu ku gaalabixinaynin kuna ogaanayna xaaladda uu ku sugan yahay deegaanku badqabka deegaanka dhallinyarta ayaa ugu badnayd waxa dhirta goynaya laba qodobba awood ahaanna waa xilligii awoodda ay lahaayeen ee da-dooda ay u dhaxayso shan iyo toban iyo ilaa iyo soddon ama shan iyo soddon intaas awooddoodii ugu badnayd waxay iskugu geeyeen inay marka wax kaloo qabtaan ay waayeen inay jaraan dharta ay dhuxul sameeyaan meelaha ugu badan aan wacyigelinta ugu baxnayna waxaa ahayd inaan bal dadka kasoo kasoo waanino wacyigelin baan ugu baxnay aynaan ka waanino in la jaro dhirta si sharci darro ah oo geed intaasoo dhan baxayay lagu gooyo gunta isbedelkii cimilada la socotaa iminka in wadankii si inagu aynu markaan geedba beeri weyneyn geed walba jarno dhibaatada ay keenayso waxaa caqabadaha ugu waaweyn ee soo marnay ka mid ahaa xidhashada dhulka dhuldaaqsimeedkii oo la kala xidhanayo oo waxaan macquul ahayn xoolihii meesha ka saaraya maxay ahayde duurjoogta inaan helayn amni ay ku daaqdo markaa taasina waa sharci daro iyagana waan kasoo joojinay inta badan dadkii buuraha inay xidhaan ugu talagalay waan kasoo laabnay oodihii iyo waxay isku sameeyeenba waxaa jira deegaano ka mida deegaanada gobolka awdal oo iyagu badbaadiyey dhirtii deegaano gaarana ka sameeyey seero dhulkaasi la badbaadiyey iyo deegaanadan kale ee jarista lagu sameeyey dhirta farqiga udhexeeya muxuu yihi
haashimow waa run oo markaad maraysa si ayna farahaynuba u sinaynba ayna bulshaduna u sinayn waxaa jirtay markaan marayna kormeerkaan soo samaynayay gobolka waxaa jiray deegaano aada u ilaaliya dhirta waxayna sameeyeen iminka deegaanadaasi qolqol oo kale marka aan tegnay waxay nagu soo dhoweeyeenba annagiiba noogu keeneen malab bay noo keeneen deedna waxay iminka sameeyeen intay is urursadeen dhallinyaradii iyo odayaashii xeer bay ka soo samaysteen guddi bay leeyihiin waxay idhaahdaan maanta haddaad adigaaga haashimi u hoyato adiga oo xoolo wata waxay ku odhanayaan wargeed dhul cawskaa iyo waxaa daaqa uu kuu gaadhayo neefkaagaasi laakiin geed ma goyn kartid taasay kugu xidhayaan malabkii bayna soo tusano gaaguriy gaaguri bay samaysteen deedna iminka ilaa jabuuti wadanada dariska inta badan baa ku xidhan iyo dhammaan jamhuuriyadda somalilanba way keenaan runtii waxaan odhan lahaa markaa haddaan deegaanka wax soo gaadhsiino dhibaatadu inaga toos inoo soo gaadhaysaa dhinac walba waxay ku kala fiican yihiin siday isku maamuleen bkban wax la idhaahdo oo gaagurtaa shinidaasay samaysteen sida oo kale xeerarkaabay samaysteen
dad badan waxay leeyihiin wasaaraddiinan deegaanka sidii ay wax uga qaban kari lahaayeen deegaanadaasi ay dhallinyaradu xaalufka ku hayaan dhinaca dhirta iyo dhinaca ugaadhaba way ka baaxad weyn tahay maadaama ay idinka baaxad weyn tahay cid aad la kaashataan marnaba ma isku daydeen
dee waxa weeyaan deegaanka intaa la-egoo gobolku ka kooban yahay dee qof iyo askari ka dhigi maysid wasaarad baana nahay dee xitaa ciidan forestii ma jiro oo joogaya dhulkaa duurarka xerooyinkula oo degan laakiin buurahaas dadbaa qaar noo jooga qaarna shaqaalaba nooma jooga insha allah xalka iyo sida iminka aanu ku ilaalin karnayn isleehay dee annaga waan run oo wasaarad keliya nahay wasaarad keliyana waxaa ma lihin kow oo qaranka jamhuuriyadda somalilan oo dhan baa leh waxaan halkan baaq uga dirayaa dhammaan waxaan ku ilaalin karnaa in shacabi weynaha somalilan miyiga iyo magaaladuba ay deegaanka ay u damqadaan ay ilaaliyaan haddii qurux ama dalxiisan rabno waa deegaankeena oon dhowrnoon ilaalino maadaama dhallinyartii xoogga ahayd ee xoolodhaqatada ahayd markay hayntoodii yaraatay ay camal ka dhigteen jarista dhirta iyo ugaadhsiga duurjoogta sidee wax looga qaban karaa amase xalku muxuu yahay
run ahaantii in xalku wuxuu noqonayaa dadkaas in loo geeyo degmooyinkaas siyaasad intigrateda oo isku duuban oo marka gobolka la yimaado maamulka guuda gobolka iyo wasaaraduhu siyaasadayadaan ka midaysan nahay insha allah inaynu ku hagno ciddii kale waxa fiican dee dadkii dhallinyaradii shaqadoodii baa yaraatay waxna way doonayaan marka deegaan la helay nabada oo nabaad leh oo wax laga helo xoolihiina kordhaya xoolihiibaa meesha ka baxay markuu deegaankii baaba-ay xooluhu balse ay soo noqdaan inaan deegaanka la ilaaliyo xoolahana ay dee dadkii ku dadaalaan wixii mashaariicii la gaadhsiin karana ama wasaarad ahaan iyo iyo hay-ad ahaanba most imbactiga ugu weyn waa dhallinyaradii boqolkiiba shan iyo toddobaatanka ahayd markaa dhallinyarteena aan ka warhayna miyi iyo magaalaba annaguna insha allah guddiyadii waan isku xidhannay waan dadaalaynaa inta karaankayaga cid kastaoo maamula cid kastaoo haayada cid kasta oo shacibe waxaan leenahay deegaanka ha la dhowro ha la ilaaliyo wixii taliya tusaale looga baahdana idinkana waa idinka baahannahay annaguna diyaar baan idinla nahay hallanala soo xidhiidh iskuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka awdal cabdiwahaab muumin xuseen oo aanu ka wareysanaynay dhibaatooyinka ka jira dhinaca deegaanka iyo xaalufka ee deegaanada hoos yimaada gobolka nawdal haashim sheekh cumar good v o a boorama
mahadsanid haashim xeryaha dhadhaabna waxaa ku sugan arday ka baxday jaamacadaha dalka kenya kuwaasi horey uga mid ahaa dhallinyaradii wax kusoo baratay dugsiyada xeryahaasi hadda waxay ka caawinayaan gabdhaha in ay qaarkood helaan waxbarasho si markaasi noloshooda ay u maareeyaan waa ka wariyaha v o e da ee halkaasi axmed nuur maxamed yogol qaar ka mid a dhallinyarada ka baxday jaamacadaha ku yaala dalkan kenya islamarkaana wax ku bartay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa bilaabay adeegyo ay waxbarasho lacag la-aan ay ku siinayaan gabdhaha ka soo jeeda qoysaska danyarta ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab xarunta yusra oo ku taalla xerada qaxootiga ifo ayaa waxay tahay xarunta ay gabdhahan danta yar uga faa'iidaystaan waxbarashada bilaashka ah islamarkaana dhallinyaradan ay ugu deeqeen ugu horreyn qaar ka mid a gabdhaha ka soo jeeda qoysaska danta yar ee ka faa'iidaystay waxbarashadan bilaashka ay bixinayso xarunta yusra islamarkaana ay siinayaan dhallinyaradan iyaguba qaxootiga ee wax ku bartay xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay ka warbixinayaan dareenkooda ku saabsan waxbarashadan bilaashka ay heleen iyo dhiirigelinta ay ka heleen dhallinyaradan magaceega waa hodan yuusuf cabdi waxaan dhigtaa yusra secondary school oo xerada ifa ku yaala iskuulkan waxaa la aasaasay sanadkan dhexdiisa bilahan soo dhaafnay waxaana uga mahad celinaynaa wiilashii aasaaseen iskuulkan ee ugu horeeyo cabdulaahi iskuulkan wuxuuna siiyey fursado badan waxaas ka mid a fursadahaas fursadaas qaaliga ah koley anigu waan helay sidoo kale waxaan filaa arday badan oo ila mid inay jiraan maadaama iskuullada oo kharasho badan awal lagu bixinayay haddana waxaa noo suurta gashay iskuulkan inaan kusoo biirno arday badan anagoo ah oo wiilal walaalaheed aynoo suurta walaalaheen ay noo suurtageliyeen inaan iskuulkan ka qayb ahaano oo aan ahaana ardada dhigata waana uga mahad celinaynaa marka ka warran dareenkaaga maadaamaad tahay gabadh xero qaxooti aad joogto ay kuga adkayd inaad sii wadato waxbarashada dugsiga sare islamarkaana aad gacan ka heshay ee dhallinyarada iskuulkan ee hirgeliya gaar ahaan cabdulaahi ood ka dhawaajisay dareenkaa ka waran dareenkayga lama qiyaasi karo sababtoo ah aad iyo aad baan ugu farxay maadaama aan iskuulkan fursad qaali aan ka helay fursadahaasna waxaa ka mid ah maadaama soomaalida ay aaminsan yihiin in gabdhaha ayna waxba baranin oo jikada uun ay ugu jiraan haweenka iyo hooyooyinkood iskuulkan wuxuu fursad noo siiyey gabdhaha khaasatan inaan wax barano oo waxbarashadan hore aan wadan magacayga waa faadima cali cabdi waxaan dhigtaa iskuulka sare ee yusra oo ku yaala xarada dhadhaab gaar ahaan ifo halkan waxaan ku joogaa caawinaad ka timid walaalahayga oo naga caawiya xagga waxbarashada marka fadumo maadaama aad heshay waxbarasho bilaasha islamarkaana dhallinyaradan soomaaliyeed ay ku caawiyeen dareenkaa ka waran dareenkayga aad iyo aad buu u fiican yahay sidoo kale walaalahay baan u mahad celinayaa oo nagu dhiirigile khaasatan gabdhaha soomaalida waa og tahay xagga gabdhaha waa looga daran yahay oo nagu dhiirigile inaan iskuulka sii joogno waxbarashadeena ay noo sii socoto marka dhibaatooyinka aad horaan qabtay maxay ahayd intaadan helin waxbarashadan ay kuga caawiyeen dhallinyaradan soomaaliyeed qaar ahaan cabdulaahi wuxuu igu caawiyey anoo cid joog isoo wacay oo iskuul weli dhiganin ooman drooba baan ahaa laakiin hadda maasha allah waxbarashaday sidii hore bay kusoo laabatay waana ugu mahad celinaya magacayga waa cabdi raxmaan maxamed waxaan ka mid tahay ardayda dhigta yusra secondary school ku yaala xarada ifo runtii aad baan ugu faraxsanahay iskuulkan gaar ahaan aniga markaan iskuulkan kusoo bari runtii waxbarashadeeda saa'id ay isku bedeshay waxbarashadaas dhan walba waa kaa caawinaya cabdulaahi maxamed cali waa madaxa xaruntan yusra ee xerada qaxootiga ifo wuxuu v o a uga waramay waxyaabaha markaasi ku dhaliyey in xaruntan ay hirgeliyaan isagoo sheegay inuu arkay gabdhihii soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka soo jeeda qoysaska danta yar oo guryaha iska jooga oo aan waxbaranaynin duruufo haysta qoysaskooda awgood taasina ay ku dhalisay in xaruntan uu furo islamarkaana uu uga faa'iideeyo gabdhaha danta yar magacayga waa cabdulaahi maxamed cali waxaan nahay maamulaha ama aasaasaha ee dugsiga sare ee bulshada loo furay oo magaciisa u yahay yusra secondary school iskuulkani waxaan u furay markaan arkay baahi jirta awgeed kana imaatay khaasatan gabdhaha ku nool xerada ifo waxaa jirtay sanadihii aad u dambeeyey in ardayda ay aad iyo aad dugsiyada sare ee maaragtay hay-adaha ay natiijo xun kala imaanayeen taasoo ugu soo darnaatay gabdhihii xerooyinka ku noolaa sanadihii hadda lasoo dhaafay waxaa yaraaday gabdhihii helayayeen scholarshipka ama dibadaha helayeen ama hataa jaamacadaha dalka ku biirayeen taas ayaa nagu dhalisay aniga oo garab ka helayo dhalinyaro walaalihii oo hadda kasoo wada qalinjibinayaan brogramadii windol trust ay siinaysay jaamacadaha nairobi university iyo jaamacadaha kaleba kasoo baxayeen taas ayaa iu maarata maaragtay ii fududaysay inaan iskuulkani usra secondary school aan axmedow ka bilaabo meeshaas marka cabdulaahi maxaa kugu dhaliyey in xaruntan waxbarashada ee yusra aad ka hirgelisay xerada ifo islamarkaana aad caawiso gabdhaha ka soo jeeda qoysaska danyarta axmedow waad ku mahadsan tahay su-aashaas waa su-aal wanaagsan waxaa iigu kalifay inaan gabdhaha aan siiyo sida jirta soomaalida aad ayay maaragtay waxbarashada gabdhaha u liidaan anigana waxaan ahay macalin in muddo kasoo shaqeynaya xerada qaxootiga ifo waxaan jeclaystay in aan tayada waxbarashada ee khaasatan gabdhaha kor u qaado sidaas ayaa keentay in dugsi gabdhaha leeyahin aan furo markii dambena isku bedelay in xataa wiilashii danyarta ahay oo aaboodii hooyada ay ka bixin waayeen dugsiyada sare ee xerooyinka jiro sidee noo kale eh oo qaaska loo leeyahay inay ayagana kusoo biiraan alxamdulilah maanta laba boqol iyo dhowr cunug ayaa joogtaa iskuulka oona maaragtay wax ka barataa maaragtay ayadoo ay joogaan macalimiin taya leh oo waalalahooda waxaa kaloo u jirtaa macalimiin kale oo maaragtay ajaanib ah oo ka wada imaaday dalka kenya ee kawntiyadiisa kala duwan oo ayagana maaragtay aan jeebkeena ka wax siina oon lacag jeebkeena ka siina oo maaragtay dhaqaalo ku filan ay helin laakiinse ku samraaya inay ardayda qaxootiga wax baraan oo ka imaadeen meelo fofog si ay ardayda qaxootiga wax u bari lahaayeen cabdulaahi dhallinyaro waxaa jirta ka baxday dugsiyada sare ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxna ku bartay qaarkoodna dibadaha ay jiraan sida maraykanka oo kale maxaada ugu baaqilay waxaan ugu baaqilay axmedow in ay ka soo qayb qaataan tayeenta loo yeelayo waxbarashada khaasatan gabdhaha xerooyinka qaxootiga ku nool ee khaasatan xerada ifo waxaan u leeyahay qof walba oo maaragtay taageero naga siin karo in aan wax barno bulshada gabar wax baratay waa bulsho wax baratay gabdhaha ayaan anaga maaragtay waxbari rabnaa insha allahu tacaala in gabdhahan nalaga soo caawiyo aan taxyada ugu yeelno waxbarashadooda waxaa hadda naga caawiyey macalimiinta oon u mahad celinaynaa ugu horeyn ugu horeey macalin cabdiraxmaan iyo macalimiin kale oo macalimiinta xerooyinka wax ku barta ah haddana maaragtay u go-aansadeen inay maaragtay loolankaas iyo waxbarashadaas gabdhaha inay wax ka qaataan si iskoodana iskuulka wax ooga baraan waxaan ka mid ahay macalimiinta dhigta usra secondary school waxaan ahay nin qaxootiyada wax ku soo bartay ilaa heer jaamacad waxaan ka qalan jibay jaamacadda nairobi university sanadkan hadda dhexdiisa waxaan ahay macalin dhiga xiisadaha fisigiska iyo xisaabta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan iskuulkan aan bilownay innagoo caawinaad ka helayno dadyoga kala duwan ee ku dhaqan xerada khaasadan walaalkeenna cabdulaahi oo ah ninkii keenay fikradan iyo asaasidan waxbarashadan halkan aan maanta ku hayno waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan horumar weyn aan ka samaynay innagoo iskuulkeenna uu asaasan yahay hal bil ayaa waxaa noo suurta gashay inaan isku keenno gabdho ka badan boqol oo hadda tirada ardayda noo joogta ay gaarayaan ilaa laba boqol iyo dhowr sidaa awgeed waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta bulshadii shalay waxna soo bartay oo aan kusoo dhex barbaarnay inaan maanta aan dib wax ugu celinayno oo aan dib u barayno caruurteenni walaaladeenni aan dib u barayno aad baan ugu faraxsanahay marka maadaama aad cabdiraxmaan jaamacadda nairobi aad ka baxday qaybta macalinimada waxaan ognahay dhalinyaro fara badan oo wax ku baratay xeryahan oo jaamacada ka baxay ku yaala dalka qaar kalena nairobi iyo magaalooyin kale dalkan kenya ay shaqooyin u raadsadeen maxaa kugu dhaliyey inaad dibba ugu soo laabatay isla xerada ifa islamarkaana si tabarucaada aad wax ku barto ardayda soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha wallahi waxaa igu dhaliyey waxaan ahay sidaan hore kugu sheegaba nin qaxootiga markuu imanaya yaraantiisa ku yimid anigoonan waxba garanaynin baan halkan baan waxbarashadii dugsiga hoose aan ka biloobay marka dugsiga hoose waxaa iga bixisay hay-ad oo isiisay caawinaad waxaan ku dhigtay caawinaad hay-ad oo free baan ku dhigtay secondary sidoo kale free baan ku dhigtay jaamacadna scholarship oo windol trust ay isiisaan kusoo dhameeyey sidaa awgedeed marka waxaan naftayda aan u sheegay mise aan jeclaystay maadaama aniga wax laigu soo baray si bilaash ah inaan walaaladayda aanan u fiirinin waxa aan qaadanayo ee aan u fiiriyo saameynta aan noloshooda ku yeelan karo sidaa awgedeed taasi waxay igu qasabtay ama igu dhalisay inaan nairobi aan ka soo tago oo aan imaado xaarada qaxootiga ifo si aan walaaladeeda wax u baro oo aan iskuulkaas wax aan horu socodkiisa aan garab weyn ama gacan weyn ka qaato ugu dambayntii cabdiraxmaan maxaad ugu baaqi lahayd dhallinyarada kaleete ee ama xeryaha ku sugan ama dibadda tagtay ee wax ku barata xeryahan dhadhaab wallaahi nin walba oo waxaan halkan codsa uga jeedinaya nin walba oo dhallinyaro ah ama qaxooti waxa kusoo barto ama qaxooti noloshiisa hadba meel le saameyn ha kaga lahaato waxaan aad uga codsanayaa inuu kaalmo mise caawinaad nooc walba uu ka geysan karo inuu ka geysto meesha sida aan hore u sheegnay waxaan dadka badan aan ku hayno waa arday dumar ah sidaa awgeed xitaa haddii dumarka aad u keentaan buwaag ee akhristaan waxaan dareemaynaa inay tahay caawinaad weyn haddii aad noo keentaan baa ii sheegay alaabtan dumarka ay xirtaan waqhtiyada periodka haddaad noo keentaan iyadana kaalmo bay noo noqonaysaa wax walba ama xitaa idea mise fikraddan ugu soo dartaan oo iskuulkan sidaan u horumarin lahayn xitaa aad baan idinkaga mahad celinaynaa wax walbo yaraysi ma lahan wax walba aad nagu soo kordhisaan aad baan uga mahad celin doonaa dhammaan dhallinyarada cabdiraxmaan cusmaan cabdulaahi wuxuu ka mid yahay dhallinyarada wax ku baratay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaabkana baxay jaamacadda nairobi qaybta macalinimada cabdiraxmaan ayaa dhankiisa v o sheegay in arrintan ay ku dhalatay maadaama uu isagu xero qaxooti wax ku bartay islamarkaana uu og yahay dhibaatada ay leedahay waxbarasho la-aanta iyo caqabadaha nololeed ee ka jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab taasi ay ku kaliftay in uu nairobi kasoo laabto islamarkaana waxbarasho bilaasha uu siiyo ardayda soomaaliyeed ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan dhanka gabdhaha ardaydan waxbarashada bilaashkaa siinaya gabdhaha kasoo jeeda qoysaska danta yar ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa iyagu waxay wax ku barteen naftooda xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo duruufo adag wax ku soo bartay balse ay heleen fursado ay ku aadaan jaamacadaha dalkan kenya iyagoo gacan ka helaya hay-adaha ka shaqeeya dhanka waxbarashada balse dib ay ugu dhiiradeen inay dib ugu soo laabtaan isla xeryihii ay wax ku barteen si markaasi dhallinyaradu ay uga faa'iideeyaan waxbarashada iyagu ay barteen kuwa kale aan weli haysanin waxbarashada dhallinyaradan ayaa waxay ku shaqeeyaan qaab tabarucaada si markaasi ay kobca aqooneed ee waxbarashada ay gabdhaha uga koriyaan hay-adaha samafalka ayaa xarumaha waxbarasho ay gacanta ku haya ee ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa marka laga tago ardayda ka faa'iidaysanaysa ay ardaydan yihiin kuwo helay fursad ay wax ku bartaan sidoo kaleetana ay ku dhiirigelinayaan dhallinyarada gabdhaha kale xaafadaha jooga si markaasi ay u imaadaan goobtan waxbarasho axmed nuur maxamed cabdulaahi ogool v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waa tahay markana dhinacii ciyaaraha ayaan u leexanaynaa waa kan maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha horyaalka qaarada yurub ee champions league laba kulan oo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa fooda laysku daray labadan kulan ayaa kooxuhu ciyaarayeen lugtii labaad kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa gurigeeda kula ciyaartay kooxda r b leipzig waxayna ku dharbaaxday toddoba gool iyo waxba isugeyn manchester city waxa ay kusoo gudubtay siddeed gool iyo hal kooxda kubadda cagta f c borto ayaa iyadana waxa ay gurigeeda kusoo dhoweysay kooxda kubadda cagta inter milan ciyaartan labada kooxood eber iyo eber ayay ku kala baxeen inkastoo kooxda f c borto daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta ay laba mar birta garaacday marna goolhayaha kooxdoodu uu kubad shabaqa dhaafi rabtay badbaadiyey si kastoo itahaba kooxda kubadda cagta inter milan ayaa isugeyn hal gool iyo waxba kusoo gudubtay ilaa iyo hadda horyaalka qaarada yurub ee champions league wareega sideeda lix kooxood ayaa usoo gudubtay manchester city inter milan ac milan chelsea bayer munich iyo kooxda banfica hase ahaatee kulankii habeenkii xalay ah dhex maray kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo arb leipzig ayaa dadku inta badan weli hadalhayaan waxaana dadku ay xusuustaan kooxda kubadda cagta ee manchester city oo toddobaadkii lasoo dhaafay bartankiisii kulanka ay la ciyaartay horyaalka dalka ingiriiska kooxda crystal bales dirqi kaga soo badisay waxaa dad badan isweydiinayaan haddaba sidee manchester habeenkii xalay ahaa toddoba gool ku dhalisay arrimahaas iyo kuwo kaleba waxaa ila falanqeynaya cabdifitaax shabalaala shabalaala soo dhowow manchester city toddoba gool iyo waxba ayay afka u gelisay r b leipzig maxaa keenay sababta
runtii ciyaartaa markaa fiirisid mascadow ciyaartii ka horreysay waxay ku dhammaatay taay adag oo ah hal iyo hal marka meeshaas manchester city kamay soo qaadan saddex point waxaa la yidhaahdo ama guul marka ciyaartan waxay ahayd ciyaar ay manchester city ku xisaabtamaysay maadaama aad taqaanid kookan kooxda gurigeeda loo dambeeyo ayaa haysata fursadda ugu fiican marka waxaa isleeyahay manchester city fursaddeeda ka faa'idaysatay ciyaarta markaa daawatay kooxda lipsig waxay kusoo gashay furfurnaan ah qaab ah manchester city ku carara oo inay ayagu wax weeraraan
qaladaadkoodaas hore ee gadaal ku sameynaya gool ugu hela kadibna in ay difaac galaan marka labaatankii daqiiqo weerar xaddaafay keeneen oo ku kalifayay inay hataa manchester city bronial khaldaan taas waxaan isla markii ay u suurtagelisay manchester city oo ah kooxaha jecel in lasoo weeraro maxaa yeele dheg si fudud ayay ku dib maraayaan sanadihii ugu dambeysay manchester city waxaa lagu leebi jiray in difaac loo galo kadibna ciyaarta lagu dheereeyo markay xanaakaan laga helo janis rogaal celis looga adkaado
weerar celis looga helo laakiin maysan samayn nasiib daro lipsig qoobka qoobka waxaa laleeyahay soo galeen qoobka qoobkana waa halis markaa guri manchester city joogsa
waa laga ciyaartoy fiican yahay waana laga khibrad badan yahay waa gartay arrimaha yaab kale ee dhacay waxaa ka mid ah in toddobada gool oo manchester city ay ku badisay shan ka mida uu dhaliyay ciyaaryahan erling hallan hallan marka loo eego qaabka uu kubadda u ciyaaro inkastoo gool dhaliyo wanaagsan yahay haddana hal kulan inuu shan gool dhaliyo waxyaabaha dadka qaar ay ku tilmaameen mucjiso ayay ahayd arrintaasi maxaa keenay lafteeda
runtii waa mucjiso ciyaartooygan waxyaabo badan oo ciyaartooyda hore aan lagu arkin ayaa lagu arkay horta waa ciyaartooy dayar oo aada u fudud hami gool haaya waxyaabaha lagu arkay waxaa ka mid ah oo ciyaartooydii hore dhammaan aan lagu arkin jaaniska uu helaayo yar goolasha uu ka faa'iidaysanayo badan tusaale ciyaartooydii hore waxay ahaayeen markaa toban jaanis siisid inay shan dhaliyaan ninkaa marmar waxaa ku arkaysaa saddex jeer buu taabtay labaa goola afar jeer uu taabtay labaa goola micnaha minimum jaaniska jaanisyada yar iyo ka faa'iidaysigiisaa fiican taasaa lagu amaanay midda kale saa sheegto waa mascado waa nin hamile oo inuu gool dhaliya rabo xabad garaacasha leh xabad garaacashada waxaa la yidhahdaa markuu ninkaan rabo inuu ku dhinto maa la dhihi jiray xabad garaacashuu leeyahay mas-uuliyaduu isi saaraa isagoo cunugeed ah anaa keenaya goosha waa keenaya celebration kalsooni badanoo isku qabaa
kalsooni badan isku qabaa dabaaldegiisaa ka dareemaysaa marka manchester city oo koox aad kubaddeeda u dhisan tahay tahay ciyaartooyga noocaas inay hore helaan waa waxaan la heli karin marka shan gool uu dhaliyey afarna waa cunuu leeyahay ciyaarta kadib baa la wareystay wuxuu leeyahay weliba aada uga caraysnaa arrintaas
yaa ka caraysnaa asaga ka caraysnaa inuu goolashaas cunay asagaa kasii caraysnaa is eedeynay la taagnaayeen oo uu dhahay adiga gooliskor liiga fiican way kaftameen karagay helin yaa la taagnaayeen wuxuu leeyahay jaanisyo kaloo aan kasoo daahaa jirtada
waa tahay welibu sii malabsanaya ninkaa malabsi waa tahay weliba waxaa kaloo xusid mudan in sidoo kale uu jebiyey habeenkii xalay ahaa rikoor raahday uu la sinmay ciyaaryahanada messi iyo louis andriano oo iyagu horey min shan gool hal kulan u dhaliyeen horyaalka qaaradda yurub ee champions league waa tahay adoo soo koobaya guardiola sanadkan horyaalka qaaradda yurub ee champions leaguea ma ku guuleysan karaa ha iyo maya
ha wuu ku guulaysan karaa waa tahay waa tahay waa ka gudbaynaa waxaan u gudbaynaa kulanka dhacaya ee caawa kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo waxaa kulmaya real madrid lugtii hore shan gool iyo laba ayay real kusoo badisay napoli laba gool iyo waxba ayay kaga soo adkaatay iyaduna kooxda antracht frankfort si kooban kooxda kubadda cagta real madrid liverpool ayay soo dhoweyneysaa liverpool ma u dhammaatay mise saddexda gool way kasoo noqon karaan
runtii qofkii maanta dhaha liverpool saddex gool ay kasoo laabanaysaa waa qof zero to hundred maa lahaa wax oo cabir noocaasa macalinkii kaloo ahaa waxaa la wareystay rajada intay leeg tahay wuxuu leeyahay rajada waa gelaynaa annaga waa inaan wax isku daynaa laakiin waa awriye intiina qolka joogta weliyaashiu ka wadaa boqolkiiba boqol inay reyaal soo soo gudubtay aaminsantihiin anigii kelii waaye qofka aaminsan dhakimaakan taas mascada taas waxay kutusaysaa cabirka intay la eg tahay saadaasha inaa liverpool aa soo bixaysa tagaraasha liverpool way og yihiin hadday tahay anfield in ay pointi lahaan lahayn ama wax ay sheegaan oo gurigeena laakiin bernambu tag saddex ka imaaw hadda kahor waa xasuustaa sanadkii hore inay chelsea saddex gool ka keentay bernambu kadibna extra timekii looga sii badiyey marka kolley kubadda cagta way ka dhacdaa laakiin aaday u adagtahay xaaladda la taagnahay midda kale waxaa iswajahaaya liverpool oo weerara real madrid oo kubaddeeda mar walba contrattack tahay real madrid oo mar walba contrattack hadday saddex gool kugu heshay oo natiijo ah maxaa laga fili karaa mascad weliba adoo gurigaaga jooga aad iyo aad waa sheeko adag bay noqon doontaa waa tahay marka waxay u badan tahay caawa napoli iyo real madrid in ay soo bixi doonaan haddii aan mucujisada kubadda cagta ee mararka qaar dadka ka yaabisa aanay dhicin waa tahay shabalaala aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal xubinta ciyaarahana inta ayaan ku soo gabagabaynaya intaenu mar kale dib u kulmi doonno waa mascadoodi ku dhaafaya sida ay nabadgelyo
mahadsaned maxamuud mascadda markana dhinacii heesaha
adadunanahayo codkaasi muuse ismaaciil qalinlana waa idinkaga sii tegaya waa sahre cabdiaxmed oo idinle intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo